بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلاوانيا آية صدن يلواد من سورة اللقمان قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور waxaynu la socotay aynu ku dhex jirnay nicamtii waaweynayd gaar ahaan badda iyo arrimaheeda waxaa laynoo soo tilmaamay doonyaha badda dhex sabaynaya iyo maraakiibtaas nicmo ilaahay waa weyn ilaahay aadamaha iyo binu aadamka ku manaysan yihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa qashiyahum marka uu daboolo kuwa gaalada mawjun hir mawj iyo hir marka uu daboolo badda dhexdeeda mawjku waa hir weyn oo buur oo kale ah biyo saa u istaagaya mawjkaasoo ka dulali dulal oo kale ah waa macnaha dallado buuro waaweyn oo kale ah dacawu llaaha ilaahay bay baryayaan mukhlisiina xaaliyihiin kuwa u khallisaya lahu ilaahay aaddiina diinka iyo ducada ilaahay keliyay baryaya ilaahay ow mawjkan iyo hirkan iyo baddaan saaltaynays iyo baddaan kacsan naga badbaadiya dhahaya falammaa najaahum ilaahay markuu badbaadiyey ila albarri barriga markuu ilaahay usoo badbaadiyey xeebta yimaadaan fa minhum iyagii waxaa ka mid ahaaday muqtasidun baa ka mid ahaaday mid muqtasid oo dhexdhexaysanaya xadaf baa aayadda ku jiree waxay ka dhigan taha wa minhum jaaxidun mid dafiraya oo diidayana waa ku jiraa minhum fa minhum laba minhum oo macnaha mid baa kuu maxduufa macna ahaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa yajxadu mana jaxdiyo ma diido biaayaatinaa aayaadkanaga ma inkiro oo ma jaxdiyo oo ma dafiro ilaa kullu khataarin mooyaane dhagar badani dhammaantiis kaasoo kafuurin kufrin badan marka fa minhum muqtasidun muqtasid almutawasit fi lcamal baa la yidhaha kan camalka dhexdhexaysanaya kaas baa iyaga ka mid ahaday kaas baa ku jira mid jaaxidana waa ku jira aayadaha iyaga ma dafiroo ma diido ilaa kullu khataar waa midka khadaarkaah ee dhagarta badan kaasoo kafuurin kufri badanahaayoo kufriga badan kaas baa aayadaha iyaga inkira kaas baa dafira kaas baa diida macnaha weeyaan marka ka dulali kal jibaali buuro oo kale ah ama ka dulali yaa daruuro waaweyn oo kale ah moodays mawj noocaas oo kale ah markaasay ilaahay baryayaan iyagoo ducada u gaaryeelaya marka fa minhu muqtasidun aakhidun bidariiqi lqasdi waddada toosan mutamasik bidiin ilmustaqiim mid waddada ku hagaagay towxiidka iyo daacada waa lagu tilmaamay oo hagaagay mar haddii ilaahay badbaashay oo wuxuu ilaahay kula ballamay buu u oofinayaa midna waa kaafir jaaxida kaa jaaxidka waxaa la yidhi wamaa yajxadu biaayaatina ilaa kullu khataarin mid burin badan cahdiga dhagar badana ah mooyaan mid kale aayadaha iyagama diido kaasoo kafuurin kufrin badan kaiir kufraan ah waa laba siiqoo mubaalaqa iyaguna khataar iyo kafuur sidii kuwii horeba loogu khatimay sabbaar iyo shakuur laba qolay la kala socdaan qoladii hore wanaagsanaana sabbaar iyo shakuur baa lii kuwaana khataar iyo kafuur baa baa iyagana aayaddaa lagu khatimay afartaa kelimaha ismudaabaqaynaya lafdan wa macnan isku wasanmaya yaa ayuha annaas yaa ayuha annaasu dadow ittaquu ka yaaba rabbakum rabbigiin ka cabsada awaamirta la imaadana nawaahida ka dheeraada waqsho waxaa ka yaabtaan yowman yoon maalin ka baqa maalin ka cabsada yoomkaasoo laa yejzii uusan difaacayn uusan deeqaynin laa yejzi oosan anfacaynin waalidun mid wax dhalay can waladihi weladkiisa xaggiisa usan waxba ka anfacayn u tarayn ilmahaygaan ama weladkaygaan ma u dhihi karayo waxaanoo dhibaataa anigaa ka celinaya ama waxba ka difaaci mayo wax uu soo xambaaray kama kama dejin karo walaa mawluudun mid la dhalayna uusan ahayn uusan deeqaynin huwa isagu jaazin mid deeqaya ama difaacaya can waalidihi waalidkii dhalay shaya shayna weladna waalidkiisa usan waxba ka tarayn waalidkuna waalidkiisa usan waxba u tarayn waay ha la iisii daayo anaa wixii uu galay ka taxamuladoo qaaday iyo wixii la mida midna ma jirayso camal saalixa waxaanayn markaa meesha wax ma taraya inna wacdallaahi ilaahay yabohiisu xaqun mid dhaba weeye ilaahay ilaahay muxuu yabahay hawaab muxuu kaloo yabahay ciqaab muxuu kaloo yabahay bacdi iyo jazaa isi soo saarid iyo is abaalmarin falaa tagurannakum miyaysan idin dagin idinku kadin alxayaatu nolosha addunyaa ee dhow walaa yagurannakum yousan idinkaga kedinin billaahi ilaahay algharuuru kedin badani waa shaydaan kii kedinta badnaa yousan ilaahay idinkaga kedinin oo shaydaanku wuxuu ku dhahayaa si aadan toobadkeena iyo camal saalix ayaa khayr ula imaan waxaan iska samee waa toobad keeni doontaa welidadaadu waa iya dhahay fursad baa haysaa hadhow baa fiicnaan doontaa xumihiibaa kuu qordhi kuu kuu macnaha qurxinaya marka ilaahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa shaydaanku yuusan idinku kedin shaydaanku yuusan idinku kedin walaa yagurannakum billaahi algharuuru kadin badan oo shaydaankii ah kaa iska jira macnaha weeyaan in allaha cindahu cilmu saacati aayaddan waxay ka hadlaysaa mafaatiixu lgeyb waxaan qeybka furayaashooda shan arrimood oo ilaahay maha cid kaloo og aysan jirin oo nebigu wuxuu yidhi mafaatiixu lgeyb khamsun waa shanoo laa yaclamuhunna ila allaahu ilaahay keliya og deedna aayaddaanu akhriyey xadiidka bukhaarigu warinaya iyo muslimkuba inna allaha ilaahay cindahu agtiisa waxaa ahaaday cilmu saacati saacadda cilmigeeda ayaa ahaaday saacadda qiyaamada cilmigeeda markay dhacayso ilaahay baa og cid kaloo og ma jirto wayunazilu ilaahay wuxuu dejiyaa alkayfa roobka waxaa kaloo agtiisaa wakhtiga roobku imaanayo iyo meesha uu helayo ku da'ayo ilaahay baa og cid kaloo dhihi kadha xilli hebel baa roobku imaanaya meel heblowna qabanaya ma jidho waa labo wayaclamu ilaahay wuxuu kaloo ogyahay maa fil arxaami raximiyaalka iyo ilmagaleennada ilmagaleenka waxa ku sugan ilaahay baa og ma wax labbaa ma wax dhadigba ma ahlu naarba ma ahlu janna ilaahay baa og midda kale wamaa tadri nafsu nafina ma oga maadaa tagsibu waxay kasbanayso hadaa biri naf og biri waxay shaqaynayso iyana ma jidho ilaahay baa og wax biri dhacaya khayr iyo shar waxaa ka shaqaynaysa waxaa ku soo gelaya waxaa bixinaysa ma ogin biri wax dhacaya hadeer saacad ka bacdi daqiiqad ka bacdi waxay noqonaysa warkama hayse ina allaha ilaahayna caliimun waa mid ogaal badan khabiirun mid umuurta baadinkooda khabiir ku ah weeyaan aayaddan marka aayaddan ari shanta arrimood bay sheegtay oo qeybka furayaashiisa oo ilaahay keliya cilmigooda la gaar yahay haddaba maanta aayaddan siday sheegtay iyo cilmiga adibada iyo takhaatiirta ay leeyihiin riximka waxa ku jira ay ka warramayaan oo ay dhahayaan ilmahu waa gabar uurkan ilmahani waa gabar ama waa wiil ama waa mataano iyo wixii la mida iyo aayaddan see arrinkaasi noqonaya iswaafajintooda ama dadka bushiska keenoo yidhaahda seebaa cilmigan riximka iyo waxa halkaa ka jira keligii ilaahay la gaar noqoshadiisa dad kalaaba ka warramaye see arrinkaasi tahay dadka hadalka ka keena arrintu isdiidi mayso qur-aanku siduu caddeeyey weeye sidaasna waaqica jirabay waafaqsan tahay labadaas iskama hor yimaadaan waxaa jidha nin gaaloo faransi ahaa kitaab buu qoray wuxuu u baxshay altawraat waalinjiil waalqur'aan waalcilm buu u baxshay wuxuu leeyahay towreed oo taxriif lagu sameeyoo la beddelay injiil oo iyana la beddelay oo maanta waxa ka jooga labadaba taxriif lagu sameeyey iyo xaqaa'iqa jiroo dhacaya waa isdiidan yihiin ilaa kitaabka ilahay bay badbeddeleene amaa wuxuu yidhi qur-aanka kariimka ah iyo waaqica dhacaya isma diidana iyo cilmigan xadiidka ah maxay taha marka ilaahay cilmigiisa la gaar noqodka waxa riximka ku jira uu la gaar noqday kuma koobna ilmahaanaa wiila iyo ilmahaanaa gabara intaa keliya takhaatiirtu sheegaya ama waa mataanay dhahayaan wixii riximka ku sugan oo dhan baa ilaahay ku ogaan leeyahy oo maxay ti min laga bilaabo laxdada u horaysa ilaa weligeedba takhtarku mayuu sheegi karayaa wax kasta haddoo wax ku baaro intaan ilmaha la abuurin ka hor intaan la abuurin mau waxba ka sheegi karaya qalab kastoo haysto mada markii la abuuro oo ilmahan guntamo oo binu aadan loo suureeyo iyo wixii la mida buu ka warramayaa taasna hadda ummaddii waaba loo daahiriyey wax qayba maaha wax shahaadaha la muuqdo weeye ee xijaab baan naga saarnaa xijaabkiina qalab fayda oo ma garanaysaa lagu ogaado baa jira bal waxaad fiirisaa ilaahay wuxuu ogyahay waxa riximka ku sugan maa fil arxaami ilmahan risqigiisa ilaahay waa ogyahay risqigaas inuu badan yahay iyo inuu yar yahay ilaahay waa ogyahay ilmahan ahlu naar iyo ahlu janno wuxuu yahay ilaahay waa ogyahay arsaaqduu cunayo xaaraam iyo xaalaalo waxay tahay ilaahay waa ogyahay cimrigiisu inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay ilaahay waa ogyahay ya camalkiisu camal fiican iyo camal xun midkuu noqonaya ilaahay waa ogyahay ahlu naar iyo ahlu janno wuxuu noqon doona ilaahay waa ogyahay waxaan riximka ku jira waxay noqon doonaanoo dhan baa ilaahay ogyahay dee intaama cid kaloo og baa jidha cid kaloo intaa ka warbixin ka dha ma jidho ilaahay baa la khaas ah taa weeye midda lagaaga hadlayo taa weeye midda lagaaga hadlayo ilaahay baa la gaara ciddow ilaahay u muujiyo ama rasuula ama malaga mooyaane cid kale og ma jiro aayadda lama dhihin ilaahay wuxuu la khaas noqday waxaani lab inuu yahay iyo inuu dhadig yahay saa lagama cabirin sunnaduna sidoo kale kama cabirin in lab iyo dhadig la ogaado oo cilmigan dibiga iyo takhtarnimada lagu ogaado intii la abuuray ilmaha ka bacdi weeyaan oo muddadan la abuurin cid og ma jidho waa cilmulgeyb ilmaha goormaa nafta lagu afuufaya afar bilood ka bacdi saddex afartanaad markay maraan waa ilmo la suureeyey oo muuqaal binu aadan leh mar haddii la suureeyey naftii lagu afuufay waa waa la ogaan karaa markaas waa cilmu shahaada la yidhahda mugdigaas wuxuu kaga jiraa ciddii markaas qalabkan ashicooyinka iyo raajooyinka iyo kombyuutarada iyo sawirada iyo waxaas binu aadankaa hadda la karsiiyey waxbay kaga ogaan karaan laakiin waa wax basiidoo jusi oo yar ilaahay cilmigiisuna waa shaamil kaamil ah oo arrinkoo dhan la socda qofkaana intaa yar baa loo bidhaamay ilmaha nolol may ku dhalamse kuma dhalanaya kama warrami karaan cid ka warrami karaa ma jiro ilaahay baa og inta aan soo sheegnoo dhan ilaahay baa og in la ogaado waxa uurka ku jiro qalabkan la helana waa yaclamuuna daahira min alxayaati dunya waa aqoontan adduunka wax la xiriira wey taasina wata wa yaclamu maa fi larxaami aad baa looga hadlay aayadda ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala cilmi dhammaystiran oo kaamil ah aayadda waxaa lagu soo gebagabeeyey ina allaha ilaahay khabiirun ina allaha ilaahay caliimun mid caliima weeye khabiirun ah suuratu sajda suuradda la yidhaahdo suuratu sajda makiyatun weeye aayaadkeedu waa soddon aayadood suurad kaloo soddon aayadood ah iyana qur-aanka ku jidha suuratulmulki baa la yidhahdaa tabaarak tabaarakaladi biyadihi lmulku hameen kasta qofkii akhrista waa la ammaana ilaahay inuu maaragtay ka badbaadinaya dhibaatada iyo cadaabka suuraddan waa suuradda soddon iyo labaad xagga suwarka markii lasoo tiriyo sidaynu in badan soo qaadanay qur-aanka makiga meeshuu ka hadli jiray unbay ka hadla sajdana waxaa loogu magacaabay muuminiinta tilmaamahooda waxa ilaahay sheegay ah muuminiinta baariyiinta ah oo qur-aanka cadiimkaa markay maqlaan kharuu sujadan wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun bismi illaahi araxmaan iraxiim alif laamiim xuruuftaas allahu aclamu bimuraadih bidalik ilaahay baa og muraadka laga muraadaya tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaanin min rabbi alcaalamiina buuna ka ahaaday ama laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaanin min rabbi alcaalamiin inuu ka ahaaday wax shakiya dhexdiisa ma ahaanin ama tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu laa rayba fiihi xaal aan wax shakiya dhexdiisa ahayn yaa min rabbi alcaalamiin buu ka ahaaday am bale yaquuluuna ma waxay ku qowlahayaan gaalada weliba kufaaru quraysh baa markaas laga hadlay iyo wax kastoo la midoo gaalo ah ma waxay ku qowlayaan iftaraahu muxamed baa iska iftirooday mayay ku qowlayaan qur-aankan isagaa iska samayso min tilqaa'i nafsi kala yimid layse alamru arrinku ma aha kamaa yaddacuuna say sheeganayaan bal iskaba dhaafe huwa qur-aanku alxaqu waa xaq xaqaasoo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday xaq weeyaan qowl xaqa wey kalaam runa wey xag rabbibuuna ka ahaadoo laga soo dejiyey halkaasuu ka yimi waa lagugu soo dejiyey marka maxaa lagugu soo dejiyey litundira inaad digtid qowman qoom inaad u digtid qoomkaasoo ma ataahum uusan u imaanin min nadiirin midiga uusan u imaanin min qablika adiga horta midiga usan u imaan waaye adiga kaa horeeyey rasuul kaa horeeyey baan loo soo dirin waa dadka ahlu fatrada ah baa layidhi nebi ciise nebi maxamed u dhexeeyey yaa u yimid cidna uma imaan calayhim asalaam labadaas nebiba nabadgelya dusha ahaato ka hor rasuul baa timid nebi ibraahim iyo iyo ma garanaysaa iyo ambiyo kale iyo nebi saalix muddadii waa dheeraatay qolo dhexaa jidha marka qoladaas litundira qowman maa ataahum uusan u imaan min nadiirin oo min qabka lacallahum waxay mudan yihiin yahtaduuna inay hanuunaan allahu ilaahay alladii allah weeye khalaqa abuuray asamaawaati ilaahay waa midka samaawaadka abuuray walarda dhulalkana midka abuuray wey wamaa baynahumaa waxa u dhexeeyana allah abuuray wey fii sittati ayaamin maalmo oo lixa dhexdood qadarkood macnaha cirarkii baaba hadda la abuurayaa maalmo iyo weli lamaba samayne adduunkii baaba hadda la abuurayaa markaasi maalmahan hadda aad isticmaashaan lix maalmood qadarkood oo kale ayaa lagu abuuray ilaahay hadduu doono ilbiriqsi uu ku abuuri kari yaa bilamxilbasri bigta isha oo kale addoommadaa waxaa la barayaabuu yidhi xasanulbasri atta'anii fi lumuur arrimaha inay tartiibsadaanoo wax kasta isku mar qabo inaysan isdhihin ilaahay kaa weeyaan uma uma stawaa ilaahay waa ekaaday calal carshi buu ku ekaaday ekaanshahaas waa istiwaa'an yaliiqu bijalaalih ekaansho u laa'iqah oo u habboon ilaahay jalaalkiisa adoo aan tashbiih iyo tamhiil midna samaynayn wakaa macnahaas nabadda ah maa lakum idinka idin ma ahaanin min duunihi ilaahay sokadiisa min weliyin weliyun mid weliya walaa shafiicin shafiicu mid ergeeya iyo mid naasira midna idinma ahaanin ilaahay sokadiisa mid idiin shafeecaya mid idiin nusraynaya idinma ahaanin afalaa tatadakkaruuna war ma weynaan waansamayn tatadabbaruuna ma weynaan tadabburayn oo ah iimaan la timaadaan yudabbiru ilaahay subxaana wa tacaala waa maamulayaa alamra amarka min asamaa'i xagga kora ilaahay ka soo maamulahaya ila alardi dhulka intii ka abaanah loo soo dejinayaa loo soo maamulaya khalaa'iqda oo dhan amarku wuxuu ka imaanayaa kor wax la halmaamaya ma jidho qadaha iyo qadartu kor baa laga soo dejin ilal ardi baa loo soo dejinaya wixii la xukumay baa la soo dejin sidaasuu ku soconaya adduunku ha ku dhammaado umma dabadeedna yacruju amarkii waa korahayaa ilayhi ila allah ilayhi xaggiis amarkaas dhammaantiis ag rabi xag rabbi buu u korayaa waa maalinka qiyaamada waa qiyaamadii markii la gaaro fii yowmin maalin buu korayaa maalin dhexdiis maalinkaasoo kaana miqdaaruhu qadarkiisu ahaaday alfa sanatin kun sano oo mimaa tacudduuna waxaa idinku tirsataan kun sano oo tirada aad tirsataan yaa arrinkaas saasuu noqonaya hadda saasaa wixii loo soo maamulayaa malaa'ig baa loo soo dhiibayaa qofkii la oofsanayo la dilahayabaa dhimanaya kii ma garanaysaa wixii dhacaya tasarufkaasaa socda deedna uma yacruju ilayh ka bacdi amarkii xagga rabbi buu u korayaayoo ahaanaya fii yowmin oo kaana miqdaaruhu uu ahaaday alfa sana oo mima tacudduuna tafaasiir badan baa aayadda la geshay waxaa la leeyahy aayad kale waxaa lagu tilmaamay fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanat konton kun oo sano baa halkaa lagu sheegay halkaana kun sanaa lagu sheegay kun sano iyo konton kun oo sano waa garanaysa suurat اlxaj waina yowma cinda rabbika kaalfi sanati mima tacudduun suurat اlmacaarij sa'ala baa la suuratu sa'ala tacruju اlmalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana aqwaal badan baa mufasiriintu ku leeyihiin waxaa weeye kunkan sano ummaddan marka halkaa la tago la xisaabinayo amarkaas halkaa ka soconayo waxaa weeyaan waa kun sano oo mimaa tacudduuna ama qiyaamadaaba waxay leedahay meele la istaago oo ilaa konton mowqif konton meelooda meeshiiba kun sano bay noqonaysaa in la taagnaado konton xafiis ama konton meelood oo beer kuna waa imis waa konton kun meel ka midoo la sheegay bay marka ka dhigan tahay middaan kunka alfa sanatin kun sano hal meeloo ka midoo kaleoo la sheegay oo meelihii kunka la taagnaan lahaa ah laakiin dadka sidaa u dhibaatoonaya waa binisbati ila alkufaar waa gaalada iyo mujrimiinta iyo dadka noocaas amaa dadka muuminiinta laba ragcadood oo sunna ay la tukaday qadarkeed baa looga dhigayaa baa lagu leeyahy kuwaanna waxay ku qaadanaysaa arrinkaas iyo amarkaas khamsiina alfa sana kontonkaa kunoo sano oo mimaa tacudduun daalika kaa isaga ee mudabbirkaayo khalqiga saa u maamulaya caalimulqaybi waxa maqan allah ku caalimkaa weeye iyo washahaadati waxa joogaba waxa makhluuqaysan war ka hayn allaha og weeye waxa joogana allaha og weeye ay u jeedaan waxay ka dhiganta warooy ilaahay baa idinla socdaa camalkiinna ilaahay u khaalis yeela aqwaashiinna wanaajiya abaalmarin baa idinka horaysa ilaahay wuxuu ogyahay wax maqan iyo waxa jooga alcasiizu ilaahay weeye allaha casiiskaah ee qaalibkaah amarkiisa u qaalibkaah alraxiima allaha turidda badan weeye u naxariista addoommadiisa u naxariisashada badan alladii allah weeye axsana wanaajiyey kulla shayin shay dhammaantiis shaygaasoo khalaqahu abuuray axsana aladii allahaasoo axsana bimacnaa atqana sugay atqana wa axkama sugay kulla shayin oo khalaqahu shay kastoo ilaahay abuuray allaha sugay wey si cajaa'ib ah shay kastoo loo abuuray shay kastoo ilaahay abuuray sida la iskugu dheelitiray sida laga dhigay sida cajaa'ibtaas qiro kale ah aladii axsana kulla shayin khalqah kulla shay khalqahu yana waa midka shay kastaa ilaahay sug khalqahu abuurkiisa ama khalaqahu uu abuuray wabadaa ilaahay waa bilaabay khalqa alinsaani insaanka abuurkiisa bilowgii hore min diinin dhoobo ee nebi aadan baa bilowgii ahaa dhoobaa laga abuuray waxaan adduunkan saxaafadda iyo idaacadahu dhahayan binu aadamku halkaasu ka soo jeedanta waxyaalo kale sheegaan iyo balaayo kale iyo xayawaano kale ay dhahaan waxaase asal u ah wax ka jiraan ma jiraan baail weeyaan axsana ilaahay alladii allah weeyaan badaa ilaahay waa bilaabay khalqa linsaani min diinin dhoob uma jacala ilaahay wuxuu ka yeelay naslahu kaa dhoobada laga abuuray tarankiisii min sulaalatin mid la soo saafi yeelay mid la soo siibay la soo khulaaseeyey haye ka beddel min maayin biyo xaggood buu ilaahay ka abuuray ka yeelay maagaasoo mahiinin daciifa ama jacala ilaahay waa yeelay naslahu asalka aadama tarankiisii dambe min sulaalatin mid khulaasaayoo lasoo siibay lasoo saafi yeelay sulaaladaasoo min maayin ka sifee ka ahaatay biyo maagaasoo mahiinin daciif xaqiira biyahaas waxa weeyaan waa maa mahiin baa ilaahay ka cabiray insaankan isla kibirka badan ama isla fiican ama iscajab gelinaya waxaa laga abuuray min maai mahiin biyaha daciifkaado qofku hadduu dherkiisa ku arko ama jirkiisa ku arko ou dhibsanayo iska dhaqayo iska nadiifinayo waxaas candhuuftaa biyaha yar ee daciifkaa baa laga abuuray halkaas waa laga keena min maain oo mahiin uma sawaahu ilaahay waa simay insaankii xubnihiisibuu toosi abuurkiisibuu ekeeyey isagoo riximkii hooyadaba ku jira sambalkiisii iyo nidaamkiisii oo dhan baa saa loo dhigay wanafaka ilaahay waa afuufay fiihi dhexdiisa min ruuxihi ruuxdiisa waxa weeyaan naf baa la geliyey muuqaal wanaagsan iyo sanbal iyo suuro wanaagsan baa loo sameeyey ilahay ruuxdu waa isku idaafiyey min ruuxihi alle ruuxiisa waa tashriifan lilinsaani insaankaa la sharifaya ruuxdii ilaahay baa la geshay ya ruux baa la gely naf baa la geley wa jacala lakum ilaahay wuxuu idiin yeelay assamca baa ilaahay idiin yeelay maqalka iyo walabsaara aragyaalsha iyo walafidata qalbiyada wadnaa laydin siiyey ya taasna ilahay waa idin yeelay bal waxaa nicmo ar maqalkaa loogu hormariyay waa ugu cajab badan yahy maqal iyo wax arag iyo afida qalbi waxaasaa ilahay idin yeelay qaliilan wax yar maa sii yar baa tashkuruuna shukrinaysaa qaliilan wax yar maa yari yar baa tashkuruuna shukrinaysaa in yar yaa shukri yar baa shukrinaysaa maada qiladaasaa lagu sii taakiidinaya waxa wey lagu sii adkeeya shukrigiinna aa rabbi u shukrinaysaan waa mid yar allah intaasoo nicmaa idiin galay wa qaliilu min cibaadiya shakuur kuwa yar weeye addoommadayda kuwa shukriya ilahay waa isaga maaduna waa litaakiid ilqilay yaridaa lagu sii adkaynaya qaliilan maa tashkuruun wa qaaluu waxay dhaheen kuwii gaalada ahaa weliba kuwii markaama ka joogay oo bacdiga iyo si soo saarka diidanaa aidaa dalalnaa markii aanu baaba'no fil ard ardara dhexdeeda dalalna hadda dhumiddan waxaa looga jeedaa halakna markaan halaagsanno wasaarad cidaamunaa lafahannaga iyo waluxuumuna hilbahayagu noqdaan turaaban ciid aydaa dalalna fil ardi dhulka markaan ku baaba'no ku dhunno ku dhammaano oo qofka jirkiisa dhammaada intan dhit innaa anagu la fii khalqin abuur dhexdi mayaanu ahaanay jadiidin cusub waa inkirsan yihin ma abuur cusub oo sidaan hadda nahay oo kale ah baa nala ku soo celinaya ma nolol baa mar labaad nala soo gelinaya ma saasaa dhacaysa ilaahay wuxuu yidhi bal iskaba dhaafo hum iyagu biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa kaafiruuna kuwa ka gaaloobey kuwa ka gaaloobey taa inkiridday inkireen waxaabayana ka sii daran ilaaha weynoo waaxidkaa la kulankiisa iyo horimaatinkiisa ayayba ka gaaloobeen oo diideen daartee abaalmarinta iyo ilaahay la kulankiisa ayaysanba rumaysnayn bal hum bal iskaba dhaaf hum iyagu biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa kaafiruuna kuwa ka gaaloobay wey darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab